subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga e v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa subax salaasaa waana januari ama bisha kowaad sagaaliyo labaatankeeda sannadka laba kun iyo sagaaliyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somaali dotcom hadda saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo waxaana idaacadda saaka halkan si wada jira idinkala socodsiin doona maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakiya caalamkana waxaa ka mid a ciidanka booliiska kenya oo sheegay inuu soo qabqabtay dhallinyaro al-shabaab loo qorayey dhallinyaradan ayaa booliisku waxay sheegeen in deegaanka saamburi laga soo qabtay kadib markii ay sirdoonka dalkani kenya ka war heleen inay gudaha dalkani kenya ku aruuriyeen tiro dhallinyaraa koox la toonsan yahay inay xiriir u laleeyihiin xarakada al-shabaab
waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweynaha dalka faransiiska oo masar booqanaya isagoo arrimaha xuquuqda aadanahana ka hadlaya magaalada borame oo loo tababaray ciidan debdemisa sidoo kale waxa aad maqli doontaan miisaaniyad sannadeedka booliska magaalada toronto ee waddanka kanada oo la kordhiyey malaayiin dollarna loogu daray iyadoo ujeeddaduna ay tahay in ciidamo cusub loo qoro hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
maamulka madaxweyne donald trump ayaa cunaqabatayn ku soo rogay shirkadda saliidda ay dowladda venezuela gacanta ku hayso iyagoo sheegay in shirkaddaasi ay rabto inay qaadato hantida dadka reer venezuela la taliya amniga qaranka ee maraykanka john bolton ayaa isniintii shalay sheegay in venezuela ay haysato xaalad dhaqaalo aad u adag oo uu keenay madaxweynaha hadda talada dalka haya nicolas maduro iyo taliskiisu cunaqabatayntan ayaa xayiraysa hantida shirkadda dowladdu leedahay b d v s a ee ku taalla maraykanka iyadoo shirkadaha iyo muwaadiniinta maraykankana ay ka xayiran tahay in wax ganacsiya ay shirkadaasi la sameeyaan wasiirka maaliyadda maraykanka stephen mnuchin ayaa sheegay in madaxweynaha venezuela nicolas maduro iyo kooxdiisu ay muddo dheer shirkaddan saliidda u adeegsanayeen aalad ay wax ku xadaan isla markaasna musuq maasuq ku sameeyaan
dacwadayaal heer federaala oo dalkan maraykanka ayaa daaha ka rogay laba dacwadood oo kala gaar ah kuwaasoo ka dhan ah shirkadda hawaaye ee ah shirkadda dhinaca tiknolojiyadda ka shaqaysa waddanka shiinaha laga leeyahay dacwadan ayaa ka dhan ah madaxa maaliyadda iyo mas-uuliyiinta kale ee shirkaddaasi kuwaasoo ku eedaysan khiyaano iyo weliba xatooyo ay kula kaceen hantida dhowrsoon ee waddanka maraykanka eedo saddex iyo toban gaaraya ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay maxkamad heer federaala oo ku taalla magaalada new york iyadoo dacwadoogayaashu ay ku eedeeyeen shirkaddan isgaarsiinta ee shiinaha laga leeyahay in madaxeeda maaliyadda iyo weliba laba shaqsi oo kale shirkadaasi ka shaqeeya ay ku xadgudbeen cunaqabataynta uu maraykanku ku soo rogay iiraan shaacinta eedahan ayaa soo baxaysa xilli xiisada dhanka ganacsiga ah ay ka dhex aloosan tahay maraykanka iyo shiinaha islamarkaana uu maraykanku kordhiyey in uu ilgaara ku eego dhaqaalaha shiinaha iyadoo bishii noofembarna ee wasaaradda cadaaladda ee maraykanku shaacisay hanaan lagula dagaalamayo hanaanka xaditaanka shiinaha ee fikradaha dhaqaale ee maraykanka
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baalkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington ciidamada ammaanka ee dalka kenya ayaa gacanta ku dhigay toddobiyo toban dhallinyara oo reer kenya oo la sheegay in kooxda al-shabaab ay qoranaysay dhallinyaradan ayaa la sheegay in shan iyo toban ka tirsani ay weelal yihiin halka labada soo hadheena ay gabdha yihiin faahfaahinta warkan waxaa inoo soo diray waryaheenna maxamed faarax shire howlgalkan ay ciidamada booliiska dalkani kenya ka wadaan qaybo badan oo dalkani kenya ka tirsan ayaa gacanta waxay ku soo dhigeen toddobiiyo toban dhallinyaro ay sheegeen inay doonayeen inay ku biiraan xarakada al-shabaab dalka soomaaliya dhallinyaradan ayaa booliisku waxay sheegeen in deegaanka saamburi laga soo qabtay kadib markii ay sirdoonka dalkani kenya ka war heleen inay gudaha dalkani kenya ku aruuriyeen tiro dhallinyaraa koox la toonsan yahay inay xiriir dhow la leeyihiin xarakada al-shabaab doonayeenna inay geeyaan dalka soomaaliya sidaasina jaraa'idka the standard waxaa u sheegay taliyaha ciidanka booliiska ee deegaanka kinyango john kibow john kimbo ayaa waxa uu sheegay in tiradan dhalinyarada looga shakiyey inay ku biiriyeen xarakada al-shabaab shan iyo toban ka mid ay ahaayeen rag halka labada kalena ay ahaayeen dumar da-dooduna wuxuu sheegay inay u dhexeey sideed iyo toban ilaa toddobiyo labaatan warbixino horraac ay ka sii qaadeen ciidamada booliiska dalkani kenya tiradaas dhalinyarada haatan ay gacanta ku dhigan ayaa waxay sheegeen in qaarkood dugsiyada sare dalkani kenya ay dhammeeyeen halka qaarka kalena ay ahaayeen kuwa dugsiga hoose dhex oga baxay tacliinta taasoo ay ku sheegeen inay waayeen lacagta dugsiyada sare dalkani kenya lagu dhigtay fiiska loo yaqaano master john waxa uu sheegay in dhalinyarada laga kala keena deegaanada keena deegaanka tana river baringo deegaanka rongai mombasa kilifi sida uu tusinaya kaararka aqoonsiga ay wateen wuxuuna master john sidoo kale sheegay in ilaa ay haatan ay ku raadjoogaan mulkiilaha gurigaasi deegaanka samburi ku yaala ee tiradaasi dhalinyarada lagu aruuriyey oo ilaa iyo haatan ciidamada la dagaalanka argagixisada dalkani kenya ay ku raad joogaan sidoo kale howlgalla kaleo ciidamada booliiska sidoo kale ay ku wadaan dad xiriir dhow la lahaayeen kooxdii weerarka u geysatay hotelka desert d two hotel ee magaalada nairobi ayaa waxay sheeg saddex qof oo kale ay gacanta ku soo dhigeen kuwaasoo la tuhmayay inay xiriir dhow la lahaayeen kooxda weerarka geysatay taleefanno ay ku wada hadleen ay ahaayeen waxay ciidamada booliisku ay raad raacayeen ciidamada ammaanka dalkani kenya iyo guud ahaan waxay ka wadaan howlgallo kala duwan ay ka sameynayeen qaybo badan oo ka tirsan magaalooyinka waaweyn ee dalkani kenya taasoo ay sheegeen inay ku sugayaan amniga guud ahaan dalkani kenya maxamed faarax shire v o a gaarisa
haatanna qaahiraha madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa booqasho ku jooga dalka masar madaxweyne macron ayaa intii uu dalkaasi joogay ee waxa uu la kulmay madaxweynaha waddanka masar cabdifataax al siisi isaga oo kala hadlay arrimaha xuquuqda aadanaha warbixinaha muurtaasi ku saabsan waxaa magaalada kaahira nooga soo diray waryahayaga xuseen cismaan saxnuuni madaxweynaha dalka faransiiska masar macron oo booqasho ku yimid dalkani masar ayaa ugu baaqay dhigiisa dalkani cabdulfataax asiisi hagaajinta arrimaha xuquuqda aadanaha ee ka jira waddankani masar macron oo shir jira ayd magaaladan qaahira ay ku wada qabteen madaxweyne asiisi ayaa si weyn uga hor yimid kasii daridda xaaladda xuquuqul insaanka ee dalkani madaxweynaha dalka faransiiska ayaa si adag u sheegay deganaanshaha dalka ama dowlad inay ku xidhan tahay ixtiraamidda xorriyadda shakhsiga iyo qaanuunka dowladnimada masar macron oo soo hadal qaaday dibadbaxyada ka dhacay dalkiisa ayaa muujiyey inuu si weyn uga xun yahay koo iyo toban qof oo faransiis ah inay geeriyoodeen intii ay socotay cabashada dadka rayidka ahi madaxweynaha faransiiska oo dalkani masar ku jooga booqasho muddo saddex maalmood ah oo uu ku xoojinayo xiriirka labada dal dhinaca dhaqaalaha ayaa warfideenka u sheegay inuu xooga saarayo sidii madaxda dalkani uu kala hadli lahaa arrimaha xuquuqda aadamaha madaxweynaha dalka faransiiska waxa uu yidhi waxaan xaqiijiyey in deganaanshaha masar muhiim inoo tahay taasoo gundhig u ah xiriirka istiraatiijiyada ee u dhexeeya labada dal waana arrin aynu ka wada shaqaynayno labada dhinac sidoo kale waxaan ka wada hadalnay buu yidhi aniga iyo asiisi in la xoojiyo nabadgelyada iyo deganaanshaha dalka taasoo ku imaan karta keliya in dadka masaarida ay helaan xorriyadda xuquuqul insaanka madaxweynayaasha masar iyo faransiiska oo yeeshay wadahadal dhinacyo badan taabanaya ayaa kala saxiixday heshiisyo dhinacyada caafimaadka waxbarashada iyo gaadiidka madaxweyne macron oo sanadkii labada kun iyo toddoba-iyo tobankii asiisi kula kulmay magaalada baris ayaa ugu baaqay in xabsiyada laga sii daayo dadka ku xidhxidhan xabsiyada dalkani gaar ahaan dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka iyo saxafiyiinta dhinaca kale madaxweynaha dowladda masar cabdulfataax asiisi oo ka hadlay shirkaasi jaraa'id ayaa si weyn u sheegay inay kala duwan yihiin xaaladaha dalalka reer galbeedka iyo masar iyo guud ahaan mandiqada bariga dhexe asiisi ayaa sidoo kale si adag u sheegay inay kala duwan tahay ra'yi cabiridda iyo duminta qaranka masaarida
نحن دولة أو منطقة لها خصوصيتها ولها طبيعتها الخاصة التي تدل cabdulfataax asiisi madaxweynaha xukuumadda masar ayaa yidhi annagu ma nihi sida reer yurub iyo maraykanka waxaynu nahay dowlad ama mandiqo gaar ah oo leh xaaladaheeda gaarka sidaasi darteed kala duwanaanshaha xaaladaha dowladaha waa mid dabiici ah mana qabo in masar lagu eego indho reer yurub ah sababtoo ah waxaan la daalaadhacaynaa xaalado gaar ah oo ka duwan dowladaha reer galbeedka madaxweynaha dalkani cabdilfataax asiisi oo hadalkiisa sii wata ayaa ku tilmaamay in dalkiisa ay ka jireen qorshaha in lagu dhiso dowlad diini ah taasoo kala qaybinaysa buu yidhi bulshada masaarida madaxweynayaasha dalalka masar iyo faransiiska ayaa sidoo kale isla soo hadal qaaday xaaladaha mandiqada bariga dhexe gaar ahaan sidii kor loogu qaadi lahaa geedisocodka nabadda ee u dhexeeya falastiin iyo israa'iil iyo in la iska kaashado dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada madaxweynaha dowladda faransiiska inta uu joogo dalkani masar ayaa lagu wadaa inuu kulamo la qaato qaar ka mid ah madaxda bulshada rayidka hogaamiyaasha diimaha sida ashar iyo kiniisadda ugu weyn dalkani iyo inuu booqdo goobaha taariikhiga ee dalkani xuseen saxnuuni v o a qaahira
subax wanaagsan mar kale dhegeysta lamayntiiba weli waxaad la socotaan v o a washington maamulka masjidka abubakar sadiiq ee magaalada seyaattle ee gobolka washington ayaa deeq cunto bisila gaadhsiiyey shaqaalaha amniga gaadiidka maraykanka ee gegida duyauradaha magaalada seyaattle ee gobolkaasi washington shaqaalan oo lagu qiyaasay afar boqol ayaa qayb ka ah dadkii ay saamaysay xirnaantii howlaha dowladda maraykanku sheekh axmed nuur macalin cabduqaadir oo ah imaamka masjidka abubakar ee magaaladaasi seyaattle ayaa sheegay in inkastoo howlihii dowladda dib loo furay haddana ayna dadku weli helin wax lacaga taasina ay ku dhalisay in shaqaalahan ay taageeraan goordhoweyd ayuu ii waramay xilli howlihii cunto qaybinta ay ku jireen
bismillaah walaalayaal maanta waxaan runtii ilaahay subxana watacaalana waafajiyey inaan shaqaalaha c s eda ee riportka siyaala washington aan cunto u geyno taqriiban afar boqol oo qof ayaan cunto u keenay waad ogtihiin oo hadda dadka bil iyo ziyaado jeeg ma ay qaadanin shaqada wadankan ninkii madaxweynuhu waa ka joojiyey inkastoo hadda sukun meel gaara u furay haddana weli ma ayna qaadanin jeegoodii marka volunteer bay ku shaqeeyaan way baahan yihiin marka haddaan nahay annaga dadka soomaaliyeed haddaan nahay dadka muslimiinta ah waxaan rabnaa inaan message fiican aan dirno oo ah inaan horta ajir ilaahay agtiina waa ka helaynaa qof kasta oo bini aadam oo wax la siiyey rasuulkuna wuxuu leeyahy sala allahu alay wasalam qofka alla dadka ugu jecel yahay waa qofka dadka caawiya marka waxaan rabnaa insha allah dadka soomaaliyeed waddankan waan degannahay annaga waa laydna caawiyaa marka inaan annagana caawino annaga ugu habboon inaan dadka caawino maxaa jira ajirna alla agtiisaan ka helaynaa message fiican iyo muuqaal fiicanna way naga bixinaysaa arrinta noocaasi waan gartay bal markaa waxaad iga warrantaa xidhiidhka iyo sidaad isku hesheen amaba aad ay ku timid in hay-adda t s eda oo ah hay-adda dhinaca amniga eerboorada amaba geegyada diiradaha inaad cuntadan geysaan oo siisaan
runtii waxaan ku ogaanay hadda marka hore waddankaan joognaay oo dadkan inay ayna qaadanin jeeg waa ognahay wayna shaqeeyaan volunteerna way yihiin qaar annaga naga mid ah oo dadkeena soomaaliyeed ee masaajidka nala jooga baa la shaqeeya oo baahidooda og dadka soomaaliyeed ee steedyada kale sida ohayo minnesota iyo waa aragnay way nooga horreeyeen iyaguna way sameeyeen marka mujtamac iyo bulshada dee degan baan ka midnahay marka waxay qabaan waan la ognahay waan gartay sidaad xustay dhowr meelood baa laga sameeyey arrintan oo kale waxaa jira bulshooyin kale oon soomaali ahayn oo muslimiina oo iyaguna dadaallo kuwan ka yara duwan sameeyey sida inay nadiifiyaan goobaha jardiinooyinka dadweynaha oo kale marka bal si guud fariinta haddaa bulshada muslimka iyadoo laga hadlayo fariinta ay arrintani gaadhsiinayso bulshooyinta maraykanka
waxaan isleeyahay maxamed ow horta marka koobaad baan idinki idinku wada idinku mahad celinayaa v o eda waan u mahad celinayaa waxayna diraysaa message aad iyo aad u wanaagsan ka muslim ahaan ka soomaali ahaan dadka waa in la caawiyo hadday noqon lahayd in cunto ahaan la siiyo hadday noqon lahayd in nadaafadda laga qayb qaato waxaad ogaataa qof walbo waxaad ummadda kale ee dadka caawiso oo annaga waa layna caawin jira aan dheerrahay ajir inaad alla agtiisa aad ka helayso message fiican iyo muuqaal fiicanna bulshadaada soomaaliya waxaan wakiil ka nahay baan is oran karaa maxamed oo maanta annaga qof kasta oo soomaali ah adduunka meelu ku nool yahayba iyo qof kasta oo muslima ayaa waxaan ka bixinaynaa muuqaal fiican iyo fariin fiican kaasi wuxuu ahaa sheekh axmed nuur macalin cabduqaadir imaamka masjidka abubakar sadiiq ee magaalada seyaattle gobolka washington oo goordhoweyd khadka telefoonka iigu warramay
mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal subax wanaagsan waxaad weli naga dhegaysanaysaan idaacadda subaxnimo ee v o eda ka imanaysa washington tiro dhallinyaro ah oo lagu soo tababaray hanaanka debdemiska ayaa tobabar loogu qabtay magaalada boorama kadib markii tobabarkaasi la xidhiira dhinaca debdeminta ay ku soo qaateen magaalada hargeysa maamulka ciidamada debdemiska somalilan ayaa sheegay in ilaa hadda ay tababareen tiro saddex boqol iyo siddeetan kor u dhaafaysa haddaba warbixin ka hadlaysa ciidankan cusub ee tobabarka soo qaataya ee magaalada boorama ku noqday waxaa noo soo diray warbixintan wariyahayaga haashim sheekh cumar good
dhallinyaro loo tababarayay ciidamada debdemiska ee magaalada boorama oo muddo sagaal bilood ah soo dhammaystay tababarkaasi ayaa dib ugu soo laabtay magaalada taliyaha guud ee ciidanka debdemiska somalilan taliya axmed sawaaxili oo kulankaasi loo qabtay dhallinyarada dhammaysatay tababarka hadal ka jeediyey ayaa sheegay in dhallinyarada tababarada ay siiyeen ee ka shaqayn doonta magaalooyinka somalilan ay tiradoodu hadda marayso saddex boqol iyo sideed iyo soddon saddex boqol iyo sideed iyo soddon ayay maanta marayaan weli ma dhowaa dhowr ku meer rabnaa inaanu gaadhsiino oo gobollo walba iyo xaafad walba inaanu ka dhisno inamada imminkaan soo tababarnay inamo aad u akhlaaq fiican bay ahaayeen inamo na dhegaysta bay ahaayeen inamo wixii la soo siiyey ka faa'idaystay bay ahaayeen guddoomiyaha iyo xasan labadiina waxaad ku dardaarmaya nimankaasi heerkaan soo gaadsiinay aanay hoos uga dhicin yaanaysa odhan in iminka boora ma timaadeenoo ladii arki maayo inana waan ognay si aan u shaqeenno cilmiga aanu barno suldaanka hore u sheegay cilmiga dabdemiskoo keliya maaha haddaa lagu yidhaha dabdemis dadku waxay moodaan tuubo la qaadanayo inta biyo la isticmaalo gurig la baktiinay maaha waxaa ku jiray maxaa la idhahdaa fers aidkii waxaa ku jiray korontadii guriga sidii looga looga badbaadi lahaa ama looga goyn lahaa waxaa ku jiray duruus dheeraad oo i t gii baa ku jiray nimankan iska ilaaliya waa ciidamo sagaal bilood be oobjacla soo samaynayanoo dhabarka laga soo jebiyo soo maaragtay tababar ciidan oo dhan la soo marsiiyey inta dambe hargeysa baktiinay haddaan naano waar shicibow wax isu soo dardar aan baabuur dabdami samaysanno ambaan dhar ciidankaan u iibin ama kaba u iibinno ciidi kuu keeni mayso markaan dab baktiinana waxay kuleen howl aluushkan marka dadkeenii innaga u indhaa maanta intiinan oo dhallinyaraa idinkaa u indhaa xagga shaqa abuurkiina aad baan uga qayb gallay boorame intan kuma ekaanayso maanta waa bilow sidii hargeysa waa bilow baa tiin intiinan shanlaabkeed baan rabnay inay boorame yeelato in xaafad walba maxaa la idhahdaa baabuurtii iyo meeshii la degi lahaa in la samaysto guddoomiyaha degmada boorama sulaymaan xasan xaddi oo isna ka mid ahaa mas-uuliyiinta dowladda ayaa tilmaamay in maamulka dowladda hoose ee boorama ee uu madaxda ka yahay ay diyaarinayaan goobtii loo dhisi lahaa debdemiska iyo goobihii gaadiidkoogu biyaha ay ka qaadan lahaayeen waxaan u arkaa weli inay cedhiiri ku tahay oo halkii ay gawaadhidu markaaba ka soo boodi lahaayeen waa ku yarta waase qorshaha sanadkan miisaaniyadda waan ku darnay inaan dhulkii xataa haddaan weyno inaan dhulka u iibino hadduu ilaha yidhahdo dhulkiinan waxa kaloo iyaduna qorshaha noogu jirta oo shaabo kulle aan ka ballansannahay iyaguna diyaaru yihiin in afarta waaxood ee magaalada inaan kaagiskii biyaha laga qaadanaya inaan ka samayno halkii ay halkan kaga soo noqon lahayn xarunta in halka ugu dhow gaadhow ka qaato shaabana waa noo diyaar hawsha waan kala shaqayn doonaa iyagana waxaa kaloo markii aan tababarkiinan markii aad u baxdeen anu kolley waan ku farxay runtii hawl loo baahan yihina way ahayd waxaan addaba gawaarida la soo tababaranaya waddooyinkeediiba u xidhan yihin waddooyinkii in la bilaabaan annagu oo la furo ayaan bilownay guri kasta guri baa laga hordhisay haddana miis baa lasii hordhigay gaarigii meelow ka baxaaya ma jirto meel alla meel laga badbaadiyaa guduhu hadduu gubto ma jirto ilaahay nooguma keenan laakiin haddana taxadir baa loo baahan yahay waxaan ugu talagalnay waddooyinka inaan furno kolley masaajidada culimmadu khayrallah siiya kelmadii ku habbooneed diiniga ahayd halkaa way ka sheegaan wixii wanaagsanna dee culimmada iska daaya ummadoo dhan ba u soo jeeda dadweynaha magaalada boorama ayaa iyagu shan sano ka hor si iskaa wax u qabsaaha u soo iibsaday laba baabuur oo nooca debdemiska ah kuwaas oo wakhtiga noqon doona gaadiidka ay ku howlgeli doonaan dhallinyaradan loo soo tababaray debdemiska haashim sheekh cumar good v o e boorama
subax wanaagsan mar kale dhegeysta dhammaantiinba miisaaniyad sannadeedka booliiska magaalada toronto ee dalka kanada ayaa lagu kordhiyey malaayiin dollar iyadoo ujeeddadu ay tahay in ciidan cusub lagu qoro toronto waxaa degan soomaali aad u badan oo ku nool magaaladaasi muddo aad u dheer waana magaalada ay ugu badan yihiin soomaalida halkaas joogtaa badankooduna waxay rumaysan yihiin in ka mid noqoshada laamaha amnigu ay wax ka bedeli karta dhibaatooyinka dilaalka ee ku yimaada dhallinyarada soomaalida warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya wariyaheenna kanada xuseen nuur xaaji guddiga booliska ee magaalada toronto ayaa ansixiyey soddon milyan oo dollar oo lagu kordhinayo miisaaniyadda booliska magaaladan taasoo ka dhigaysa hal bilyan oo dollar markii ugu horreysay tan iyo sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii miisaaniyad kordhinta ayaa loo sababeeyey in lagu qorayo ciidan cusub kadib markii ciidamo badan ay noqdeen howlgab kuwaasoo aanan helin beddel laakiin meelmarinta lacagtan dheeriga ah ayaa u baahan in dowladda hoose ay ansixiso bisha maaj ee sanadkan tiro soomaali ah oo aada u yar ayaa qayb ka ah booliska magaaladan toronto xaafadaha soomaalidu ay degan yihiin waxay ka mid yihiin kuwa ugu badan ee ka dhaca dhibaatooyinka haddaba soomaalida diyaar ma u yihiin inay ka mid noqdaan ciidankan cusub deeqa noor waxay in badan ka qayb gashay kulamada madaxda booliska magaaladan toronto ay la yeesheen soomaalida waxay u aragtaa inay muhiim tahay in dhallinyarada soomaalida ay ka qayb galaan booliska islamarkaana ay bulshada soomaalida baahi weyn u qabaan aragtida dhalinyaro soomaali ah oo xidhan dariska booliska dhalinyaro badan oo soomaaliya jirto oo booliiska runtii hadda process ku jiraan academy schools qaar waxaa jira oo iskuulada ama sam aado laakiin samarkii samar programs oo youthka jiro oo shaqooyin samarka lagu siiyo iskuulka waqtigu jirana lagu siiyo marka waxaan ilaa dhalinyaradaas dhan runtii ha apply garayaan waa loo baahan yahay askar soomaaliyeed askarta soomaaliyeed runtii baahi baan u qabnaa xaafadaha weliba soomaalidu ay ku badan tahay magaalada toronto sababtoo markaad heshid askari soomaaliyeed oo ma aragta isku dhaq isku diin isku laqad ma aragtay waxbuu ka bedeli karaa ummadda soomaaliyeed sababtoo waxaa ka dhexeeyo wax ay maaragtay isla fahmi karaan ama ay wadaagaan diinta dhaqanka iyo luqadda weliba marka hooyooyinkana runtii aad bay usoo dhaweyn lahaayeen iyo aabayaasha dhowrka qof ee soomaalida kasoo jeeda ee ka tirsan booliiska magaaladan ayay dadka qaar waxay aaminsan yihiin inaysan ka howlgelin xaafadaha ay soomaalida u badan tahay si ay wax ugu qabtaan dhibaatooyinka dilalka ay ka mid yihiin ee ay haysata dhalinyarada soomaalida ayaan cumar ayaa ka mida dadka sidaasi aaminsan horta marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan idin sheego lix qofood ayaa jirto oo baliis ah oo afartii sano ee ugu dambeysay la qoray afar waa already waa kasoo baxeen labana waxay ku jiraan bolice academic weyga keliya oo soomaali uga faa'iideysanaysana waxa waaye in maaragtay jidkii ay mareen iyo waxaa jiro imtixaan weynoo la maraayo ha noqdo physical ha noqdo written test everytan marayiin ee noqoto wayna ka faa'iideysan karaan soomaali dadkii hore ula ka baxay maxaan ku sheega academicna badanaa kama shaqeeyaan meelaha soomaalida u badan tahay waxay ka shaqeeyaan meelaha soomaalida ku yar tahay marka horena micnaha loo haargarayana waxay ahayd inay ku bataan meelaha soomaalida ku badan tahay si ay ula shaqeeyaan hooyooyinka soomaaliyeed iyo communitiga dhalinyarada soomaalida ee waxbartay ayaa inta badan raadsada shaqooyin ka duwan kuwa ciidanka laakiin waxaa jira hadda kuwa danaynaya ka mid noqoshada laamaha amniga sida uu ii sheegay farxaan cali jimcaale oo ka mid ah dhalinyarada waxbartay ee ku nool magaaladan xuseen waxaa jira dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo waxbaratay oo raba inay ku biiraan booliiska dalka kanada waxaan qabaa iyagoo ka faa'iidaysanaya fursadaasi in ay wax badan oo weyn ay ka bedeli karaan dhibaatooyinka sida gaarka u haysta mujtamaca soomaalida inta badan laamaha amniga marka ay kulamo la yeeshaan bulshada soomaalida ee magaaladan toronto ee wax laga weydiiyo dilalka dhalinyaradu waxay sheegaan in kiisaska qaar aysan keligood wax badan ka qaban karin haddii aysan wada shaqayn dhaba ka helin bulshada soomaalida deeqa nuur oo kulamadaasi ka qayb gashay ayaa rumaysan in kordhinta tirada dhalinyarada soomaalida ee booliska ay wax ka bedeli karto arrinkaasi mar kale aan la kulannay laamaha amniga ayaguna waxay sheegeen in xiriirka ama wada shaqaynta ay la leeyihiin bulshada soomaaliyeed ee aada iyo aada u yar tahay taasna runtii waxaan isleeyahay waxaa keenayo in ay ku yar yihiin bulshada soomaaliyeed ay ka shaqayso waaxadda booliiska ee toronto inay toronto booliis u baahan tahay inay haayargareeyaan ay shaqogeliyaan dhalinyaro badan oo soomaaliyeed sidaas daraadeedna runtii waxaa baahida ama dhibka ka saari karo bulshada soomaaliyeed waa ummadda soomaaliyeed sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun iyo sideed iyo tobankii magaaladan toronto waxaa lagu dilay sagaashan qof waxayna noqotay tii ugu badnayd muddo toddoba iyo labaatan sano laga joogo dad badan waxay aaminsan yihiin in kordhinta miisaaniyadda booliska ee sanadkan iyo qorista ciidamada cusubba ay qayb ka yihiin wax ka qabashada dhibaatooyinka guud ee magaaladan xuseen nuur xaaji v o a toronto
aad iyo aad iyu dhegaystayaal u mahadsan yahay xuseen nuur xaaji markana dhinacii heesaynu jalleci doonaa sida codkii hadda dhegihiinaba kusoo dhaqaya oo tilmaamayo kusoo dhacaya aan idhaahda tilmaamayo waa allah iyo nin daacad allah iyo nin daalina eeba naxariista jannaha ka waraabiya maxamed muuge liibaan iyo weliba shankaroon axmed yuusuf sagal dhegaysa aboon
afku hadalka daaya dibniisa hayste afku hadalka daaya dibniisa haysta doqonka nasiibni markaay kuduuxdee waxay doodi furan tahay ruux ku daraan jiray marka aad gudigaatay xaquu kuduleey furan tahay ruux ku daraan jiray waxay doodi furan tahay ruux ku daraan jiray marka aad gudigaatay xaquu ku duleey allahayo nidaada allahayo nidaalina allahayo nidaada alhayunidaalina deqidaada hausin allahayunidaada allahayunidaalina allahayunidaada allahayunidaalina deqidaada hausin
heestaasi allahayonin daacada allahayonin daalina deeqdaada ha u simin fanaaniinta shankaroon axmed sagal iyo allah u naxariistee fanaanka maxamed mooge ayaanu kusoo gebagabaynaya idaacaddayda subaxnimo inta haddii la dhada maanta aynu mar kale dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi cabdixakiim maxamuud shirwac iyo bashiir abikaroodinla sidaas iyo subax wanaagsan